barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington lantaab soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan boggayaga v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin axadda sagaal iyo tobanka bisha may sanadka labada kun sagaal iyo tobanka afrikada bari saacadda waxa ay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa lixda iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada yaal abuurka oo toddobaadkana uu marti inoogu yahay hormuudka kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda muqdisho kaasoo inooga warrami doona dufcaddii ugu horraysay ee ka qalin jabinaysa sanadkan kuliyadda caafimaadka wallaahi aad iyo aad ayaan ugu kalsoonahay dhakhaatiir waagii hore waxaa la dhihi jira daktar soomaali oo daktar meelaha wax ku bartay mataqaanaa muxuu keeni doonaa laakiin markaan fiirina ardada tayadooda waa ku kalsoonahay boqolkiiba siddeetan iyo iyo iyo ka badan ayaan ku kalsoonahay inay noqon doonaan dhakhaatiir fiifiican oo berri mataqaanaa mustaqbalka daktar fiican noqon doono
waxaad sidoo kale maqli doontaan kaalimihii qasiidooyinka
wad baa kaa dambeeya wacdiga adkeeya oo codka fanaanada faadimo qaasim idaacadda intaan ku guda jirnaad kaga bogan doontaan dabcan sidoo kale wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha ad maqli doontaan hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
xogeyaha guud ee qaramada midoobey ayaa cambaareeyey weeraro dhowaan dalka maali loogu geystay ciidamo ka tirsan kuwa nabad ilaalinta qaramada midoobe ee dalkaasi ka howlgala afhayeen u hadlay antonio guteres ayaa sheegay in xogeyaha guud uu aada uga murugsan yahay dilka askari u dhashay nigeria oo ka mid ahaa howlgalka qaramada midoobe ee maali kaas oo ku dhintay weerar ay maleeshia hubaysani ku qaadeen xarun ay ciidanka qaramada midoobe ee nabad ilaalinta u jooga maali ee ku taala magaalada timbuktu isla weerarkaasi waxaa ku dhaawacmay askari kale oo u dhashay nigeria kaas oo ka mid ah ciidanka nabad ilaalinta weerar kale oo ka dhacay magaalada tesaliid ee gobolka kidaal ayaa waxaa lagu dhaawacay saddex ka mid ah ciidanka jaad ee qeybta ka ah howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobe xokeyaha guud ee qaramada midoobe antonio guteres ayaa ugu baaqay madaxda dalka maali in ay tallaabo deg deg ah u qaadaan sidii ay usoo qaban lahaayeen oo ay cadaaladda u keeni lahaayeen kooxaha ka dambeeyey weerarka lala beegsaday ciidanka nabad ilaalinta u jooga dalkaasi maali kumanaan qof oo codbixiyayaal ah ayaa sideed gobol oo dalkaasi indiya ka mid ah safafa ugu jira si ay goobahaasi codbixinta codadkooga uga dhiibtaan wareeggii u dambeeyey ee lagu soo afmeerayo sagaal iyo soddon cisho doorashadaasi loo ordeeyey sagaal iyo konton ka mida kuraasta baarlamaanka ayaa diyaar u ah in la kala qaato axaddan maanta iyadoo kuwooda ugu sarreeya ee lagu hirdabayaana ay yaalaan deegaanka ra-iisul wasaaraha dalkaasi indiya narendra modi gaar ahaan deegaanka faransi taas oo ku taalla waqooyiga uttar bradesh iyadoo guusha uu ka soo hooyo magaaladana ay magaaladan caanka ku amaba ay yaalaan macbadyaduna ay si ballaaran u muujin doonto inay guulo hoyan doono xisbigiisa hinduuga ah ee hogaamiye modi ee loo yaqaano baharatiya janata badi kaasi oo mudaxileeda labaad raadinaya inuu xafiiska ku soo laabto iyadoo taasina aanay ahayn mid si sahlan loo malaynayo duhur wanaagsan iyo rabadaan wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba ayaan idin leenahay halka warkaasi idinka soo gaaraya waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o a oo idinka imanaysa washington haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii toddobaad kasta maantoo kale aad maqli jirteen ee hibada yaal abuurka waxaana ah inoo soo diyaariya islamarkaana inoo haya toddobaadkan nuur xasan nuur
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo halabuurka dufcadii ugu horraysay ayaa dhowaan difaacatay buugaagtoodii qalinjibinta ee kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda muqdisho oo ka mid ah kuliyadihii ugu dambeeyey ee jaamacaddaasi ku biiray haddaba toddobaadkan waxaa barnaamijka marti inoogu ah hormuudka kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda muqdisho dor maxamed xuseen cali boodaye dr boodaye waa mahadsan tahay ee kusoo dhowow barnaamijka ugu horeyn sawir guud bal naga sii kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda muqdisho kuliyadda sideedaba horta markii la yidhaahda kuliyadda ama muqdisho taariikh dheer ayay leedahay kow iyo labaatan sano laba iyo labaatan sano hadday mareysaa jaamacadihii ugu horreeyay kamid aheyd waqtiyo xunoo weliba waxaa lasoo maray wadanka oo iska dhibaataysnayo oo dagaala iyo halisi lagu jiro laakiin dad baa u dhabar adeega mataqaana dad aqoon-yahanaa isu tageen oo u dhabar adeegeen oo layii ilaa ilaa ardadan mataqaana vision dheer lahaayo ardadan iyo dhalinyaradan mataqaana intay halaabi lahaayeen ama qori qaadan lahaayeen ama bada aadi lahaayeen bal aanu wax ku mashquulin oo mataqaana jaamacad ahaan ha loo sameeyo marka jaamacad waa jaamacad fac weyn muddadaas soo jirtay laakiin qeybtan oo medicineka iyo aanba ku daray qeybtan oo engineeriyada mar dhown baa la furay shan sano camal ay jiraan iyo lix sano waxaan dhameyn ay jiraan kadib markii la arkay baahida loo qabo caafimaadka loo qabo mataqaana layira kuliyadda caafimaadkana waa la furi kara hal la furo markaas loo dhabar adeega ayadana la furay hada marka baajkii ugu horreeyey urubkii ugu horreeyey ayaa ka baxaayo mataqaana laba bilood ka dhacay imtixaanaadkii wixii hadda iska dhameeyeen buuggii difaacdeen marka xafladihii iyo waxaasin baa u dhiman marka mar dhow baajka ugu horreeya soo saarayna haddii ilaaha yihahdo oo dhakhaatiira ha marka ardayda dhigata ma afartii kalaas ba mise waa arday ma aragtay fasalo kooban ah maya ardada hadda waxa waaye kuliyadda academic yeerkeeda waxa waaye shan sano ayaa la dhigtaa waa gar iyo hal sano oo ma oo ah maxaa la dhahaa oo tababar ah lix sano waaye academic yeerkeeda waa garta marka wax kasta marka ay bilow yihiin caqabadahooda ayay wataan marka maadaama ay kuliyadda tahay kuliyadda cusub oo dufcadii ugu horreysay ee hadda ka qalin jibisay maxaa caqabado ah oo aada la kulanteen maxaase hadda maaragtay aada saxdeen oo idiin hagaagay wallaahi horta caqabadaha waa iska yaryaraayeen oo caqabad weyn oo hadda mataqaana dhibaato weyn oo laga kulmo ma jirin waxaa ugu dhib badnaa xoogaa mataqaana curriculumka ay ardada u baahan yihiin dejintiisa kaasna mataqaana waxaan la kaashanay jaamacado badan oo adduunka ku yaalo khaasatan jaamacadahan carabta ku yaalo mataqaana membership aan ka aheyna kuwaas ayaan la kaashanay mataqaana curriculumkoodi iyo keenaan isku fiirinay eurubiankana mataqaana waa ku fiirinay marka curriculumkaasa xoogaa wakti naga qaatay sidii maalinba oo manhajkii waxbarashada
manhajki waxbarashada ha ha marka hadda waxa waa jaamacadda manhajkeeda qeybta caafimaadka waa dhisan yahay waa istaagay markaan waa very stable waaye waa dhisan yahay kaasun baa xoogaa noogu dhib badnaa markii hore la dhisaayay iyo waxaa kaloo iska jiri karta caqaba yar yar oo ardadii oon mataqaanaa diyaar u ahayn qeyb maxaa la dhahaa waxbarashooda hoose dugsiyada hoose ee dhexeeya kasoo baxeen beeskoodii hore aada u fiicneen markay waa iska private iska wada ahaayeen qaar mataqaanaa xoogaa kaasna caqabadaa jirta marka ardayga markii la qaadanaya annaga waxaan jecelnahay arday oo imtixaana ka qaadnay oo qualitygiisa uu fiican yahay luqadihiisana fiican yihiin unbaan mataqaana qaadanaa bes marka caqabahaa si looga looga looga mataqaana looga gudbo waxaan sameyna marka dambe koorsooyin yar yar oo oo ardayga u baahan yahay maskaxdiisa aan ku dhisayno oo akademiyada u baahan tahay aan aan ugu darnay intaan la gaarin maxaa la dhahaa kuliyadda caafimaadka oo asaliga intaan la gaarin waxaa ugu darnay marka koorsooyin yar yar oo maskaxdiisa lagu soo dhisaayo luqadda ingiriiska oo kalean ka xoojinay luqadda carabiga oo kalean ka xoojinay waxaan ka xoojinay mataqaana duruusta kaleo islaamiga ah civilizationka iyo waxaasan ka xoojinay kabacdi aan haddana tartiib tartiib ugu darnay maxaa la dhahaa biologiga iyo anatomiga iyo aan gadaal kasoo raacina haddana kaas marka waxay u baahan tahay ardayga maskaxdiisa in lagu dhiso lagu tayeeyo beeskiisa waa garta marka laakiin laakiin hadda qualityga ardada aada u fiican yahay waa lasoo qabsadeen wixii dhanba marka sidee ku xulinayseen maadaama aad sheegtay in ardaydii ay xaalkooda uu sidaa iska ahaa marka hore
waxaan ku xulanaa horta waa ardada markay imaanayiin admissionka ugu horeeyo imtixaanaada laga qaadaa jaamacadda oo dhan markii lasoo gelaayo qeyb kasta markii lasoo gelayo dhaqaalaha ahaato injiria ahaato medicineka ahaato qeyb kasta markii lasoo gelaayo waxaa laga qaadaa imtixaana laga qaadaa saad og tahay imtixaankaasna marka dadka rabo inay aadaan medicineka aadaan waxaan u fiirinaa buu dhibcahay ka keensadeen dhinacan biologiga iyo scientificada maadooyinka scientificada imtix su-aalaha ku jirtay qaybta ay ka keenaan su-aal jawaabahay ka keenaan ayaa loo fiiray marka waxaan qaadanaa ardayga inuu keeno ugu yaraan lixdan ilaa toddobaatan dhibcood oo dhinaca scienska u ka haysto aan fiirinaa kuwaasaan markaasaan aan aan tixgelinaa iyo ardayga oo imtixaan oral aan ka qaadna niraahno mataqaanaa haye ma jeceshahay inaad medicine ka dhigato maxaa kugu qasbay inaad medicine ka qaadato ma ma lagu soo qasbay niyad may kaa tahay waxaan daacad may kaa tahay ma dhigan doontaa ardayga inaan ogaano inuu isku kalsoon yahay oo jaamacaddii uu raalli kae medicineka u rabo marka waxaasna isku soo dardarnaa niraha haye waaye bilow galaaski bilow marka tayadiisa horaad fiirinama ardayga waa gartay marka ardayda hadda ka baxaysa maaragtay kuliyadda oo ah dufcadii ugu horeysay heerkooda tacliinta caafimaadka maxaa ku qiyaasi lahayd wallaahi aada iyo aad ayaan ugu kalsoonahay dhakhaatiirta waagii hore waxaa la dhihi jira daktar soomaali oo daktar meelaha wax ku bartay mataqaanaa muxuu keeni doonaa laakiin markaan fiirina ardada tayadooda waa ku kalsoonahay boqol kiiba siddeetan iyo iyo iyo ka badan ayaan ku kalsoonahay inay noqon doonaan dakhaatiir fiifiican oo berri mataqaana mustaqbalka daktar fiican noqon doono dhinaca horta theoria aada uga dhisan yihiin ardadeena dhinaca bracticadana hadday bilaabeen oo mataqaana waa kasoo dhismoohayaan marka waxaan isleeyahay hal sano kabacdi hadday saan usii joogaan bractica fiican kusii darsadaan inay noqon doonaan dakhaatiir fiifiican oo adduunka la tartami kara inay noqon doontaan inay noqon doonaan ayaan mataqaana aan aad iyo aad uga kalsoonay marka hadda waxaa waxaan fiiriyaa mataqaana waxaa muuqaal oo hadda aan arkayna markay istalaad ka tagaan si lodad loo ammaano waxaa la yidhaha wallahi baajka muqdisho ka jaamacadda kasoo baxaayo aada iyo aaday u diyaarsan yihiin meel kasta isbitaal kastay baraadka u tagaan waa ka tilmaaman yihiin mataqaana waa waa laga dareemaa baaj fiican oo soo socda inay yihiin marka annagana waxaan ku dadaalaynaa kuwa soo socdana sidaas o kale usii fiicnaadaan marka aada iyo aad ayaan ugu kalsoonahay tayada ardada jaamacadda muqdisho kasoo baxaysa inay fiican yihiin baratikada cisbitaalada xiriir noocee ayaa idinka dhexeey bacdamaa uusan jirin isbitaal ay dawladda leedahay community hospital leedahay uusan jirin bracticada ardadanooda waxay ku qaataan isbitaalaadkan oo oo privatka ah dawladda waxay leedahay laba isbitaal oo community ah isbitaalka banaadir iyo isbitaalkii oo mataqaana martini oo hadda dawladda la wareegto o xataa privatka ahay marka kheeralahaas iyo isbitaalka banaadir aad ayay tababar ugu qaataan ardo badan ay noo joogto iyo isbitaalaadkan kaloo privatka ah somali sudanis mid layiraahdo iyo jaziira mid layiraahdo iyo isbitaalkii mataqaana madiina ahaayo oo oo mataqaana asagana qaliinka iyo traumada aada uga fiican iyo salaadkaas private-ka ayaan ardada geynaa waa la macaamilnaa waa gartay bacdimaa ay private yihiin xoogaa la siiyaa mishaar yaraan siinaa waa la macaamilnaa in ardada wax noo baraan
maadaama ay jiraan arday dalalka waqooyiga america iyo yurub soomaali ah ama ku koray ama ku dhashay oo dibadahaas kale sida shiinaha iyo yurubta qaarkeed u aada waxbarasho ka waran maadaama aad tiri kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda muqdisho oo aada hormuud ka tahay heerkeeda aada u wanaagsan yahay ma isleedahay waad qaadan kartaan oo waad kaafi kartaan oo waad ka haqabtiri kartaan waxbarashada caafimaadka ardada kale soomaalida ee ku nool qurba waa run waa su-aal meesha ku jirta aada iyo aada u fiican waa qaadan kartaan keliya ma ahane waaba qaadanaaba hadda waxaan ka soo saaray arday nooga timid sweden nooga timid aad joogto oo meeshaan mataqaana lixdii sano ku qaadatay oo daktar ku baratay oo baajka ugu horreeya ku jiraa jiro waxaa jiro arday mataqaana canada xataa nooga yimid oo mataqaana baajka hore ku jiro oo meeshaan ku qaatay lixdii sano ku qaataa jiro waxaa jiro arday sacuudi nooga timid oo mataqaana hadda heerarka saddexaad iyo afraad iyo ku jiraa jiro waxaa jiro arday nairobi iyo waxaan dhihinaa kenya iyo uganda nooga timidaa joogaan xataa oo aan wax ku barno meesha marka waxa waaye adduunka waa ka waa ka yimaadin meelaha bacdimaa tayadeena ay fiican tahay annagana waa ku kalsoonnahay inaan wax bari karno ardadan dibad kasoo laabanayso oo rabo soomaaliya in wax ku bartaan ina inaan wax u saa-ideyno aan wax barno aada iyo aad aan u kalsoonnahay waana ku faraxsannaha kuwa nala jooga hadda xataa waad wareysan kartaa maxaa idinku kalifay iyo maxaa sa idinla tahay iyo mustaqbalkiina see waayo waad dhihi kartaa waa kugula waa kugula soo xiri karaa hadii loo baahdo waaya marka ardada takhasusaadkooda sidee ku kala xulanayaan ma idinkaa uu xulaya mise qaab noocee ah ayaad u bixisaan heerarka caafimaadka ardada intaysan takasuska xulanin aniga personally mid mid ayaan ula fariistaa oo counsiling aan siiyaa arday kasta meeshuu ku fiican yahay wuxuu jecel yahay aan wareystaa laakiin guud ahaan ardayda waxaan kula taliyaa hadda intaad mataqaanaa sanadka afaraad ama shanaad ama lixaad aad joogtiin takhasus ha ku boodina meeshaasaan jecla horaa ka dhihina fiiriya horta markaad martaan jaam- eh, salaadka aad martaan aa laga yaabaa inaad go-aan gaartaan laakiin inta u horeysa go-aan adag ha gaarina markee mar maalinba maadbo iska jeclaanaa maanta hadduu ka shaqaynaayo e n t ka shaqaynaayo dhegaha ka shaqaynaayo eh, wuu jeclaanayo berri markuu gynecology obstetrica aad wuu jeclaanayo sidaa daraaddeed waxau ihahdaa go-aan degdega ha gaarina u fiirsada go-aankiina marka ugu dambeeya lee go-aan gaara waxaan kaloo kula taliyaa idhaahdaa wadanka takhasusyada u baahan yahay fadlan kuwaas target ka saara kuwaas fiiriya ma- ma- khaasatan maxaa la dhahaa dhinacaan oo suuxinimada anestesiyada wadanka waa ku yaryahay qofkii mataqaanaa quseynaayo aada iyo aad uu fiiriya dhinacaan raajada wadanka waa ku yaryahay dhinacaan maxaa la dhahaa oo ma- adig maadooyinkaas oo wadanka waa ku yaryahay oncology oo kale ka- cancerka iyo waxaas wadanka waa ku yaryahay kuwaas aada iyo aada u fiiriyaan ihahdaa waa aada wadanka loogu baahan yahay isku daya kuwaas inay aadaan laakiin haddana go-aan isla markiiba horaa ka gaarin a ihahdaa ilaa aad ka dhamaysataan tala ahaan waxaa idhahdaa suga markaad idinkaa go-aan gaari doona haddii ilaha yidhahdo waaya dhi- marka aan u baxno dhinaca macalimiinta ka waran ee baahida dhanka macalimiinta caafimaadka ee soomaaliya gaar ahaan jaamacaddiina wallahi taasna aada iyo aad ay u fiican tahay tayada macalimiinta aada iyo aad ay u fiican yihiin waxaan isku daynaa macalimiintii hore oo waddan kusoo laabtay inay mataqaanaa jaamacadda muqdisho wax ka dhigaan hadda badankood waxaan dhihi karaa boqol kiiba lixdan iyo wax la jiro waa macalimiintii hore odayaashii hore oo wa- qurbaha ji- ku maqnaan jira oo soo laabtay oo jaamacadda wax ka wax ka dhiga u badan yihiin boqol kiiba labaatan iyo soddonka soo harin waa ardada ka yimid maxaa la dhahaa eh, ama sacuudi nooga yimid ama yeman ka soo yimid ama china ka yimid oo tababar oo master kusoo qaatay meelahaas kusoo qaatay ayaa mataqaanaa takhaatiir ka ah marka tayada macalimiinta xataa aada u fiican tahay ma xumo Ee, kuliyadaha caafimaadka jaamacadaha hadda soomaaliya ka jira waxaad moodaa inay yaryihiin marka loo fiiriyo dadka iyo baahida weyn ee caafimaad marka k- mustaqbalka maxaad isleedahay oo aad ay kuliyadaha caafimaadka ay wax ka bedeli karaan baahida caafimaad ee soomaaliya ka jirta mustaqbalka taas waxay ku xiran tahay wasaaradda caafimaadka siday ula macaamisho ama xiriirka ay leeyihiin wasaaradda iyo iyo kuliyadaha caafimaadka soo saaro ardada soo saaro inay xiriir fiican samaystaana marka hore loo baahan yahay maxaa jira jaamacaddan waajibkeedu waxa waaye inay ardaygii soo saarto cilmigii soo siiso shahaadadii soo siiso laakiin haddana mataqaanaa si u buuxiyo dhibaatada caafimaad ee wadanka ka jiro waa in wasaaradda caafimaadka ee qayb ka qaadata ee rool ka qaadata aniga waxaan xasuustaa waageynii markaan dhalinyareyna jaamacadda soomaaliya ka soo baxay isla markiiba waxaana lagu qori jiray gobolada iyo degmooyinka meelaha baahida badan ka jirta ayaa naloo diri jiro oo la dhihi jiray soo buux buuxiya kabacdiyaa mataqaanaa specializone ama magaalooyinka waaweyn a imaanaysin marka wasaaradda caafimaadkana waxaa laga rabaa ardadan takhaatiirtan cusub inay mataqaanaa gaarsiiso meel kasta ay gaarsiiso gobolada iyo degmooyinka meelaha loo baahan yahay gaarsiiso waana dad hadda isku kalsoon oo wax yaqaano oo mataqaanaa jaamacad kasta kasoo baxaane wax qaban kara waay marka wasaaradday ku xiran tahay inay mustaqbalka takhaatiirta ay toosiyo hagaajiso Ee, dr maxamed xuseen boodaaye maadaama aad tahay hormuudkii kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda ee, wax badanna aad daristo dhakhtarna aad tahay hadda baahida ugu weyn ee caafimaad ee ka jirta waddanka maxaad ku sheegi kartaa baahida ugu weyn oo hadda jirta waxa waaye laba waxyaalooda wadanka baahi u qabta ko hadda wa- waxa waaye eh, cuduradan specializationka ah mataqaana takhasusaadka ah wadanka takhaatiirta soomaalida waa ku yaryihiin sidaa daraaddeed marka waxaa lagu qasban yahay ajnabi in la keeno oo mataqaana ay buuxiyaan boosaskaas banaan dhinaca dhegaha iyo cunaha iyo dhinaca indhaha iyo dhinaca lafaha iyo takhasuskaas oo wadanka u baahan yahay dhakhaatiir soo baxday oo soomaali ah ama dibadda ha kasoo kasoo qaataan oo shahaadada ama gudaha ka qaataane aada iyo aad ayay ugu yaryahay marka baahidaas ayaa jirto oo loo baahan yahay in la buuxiyo takhasusaadkaas la buuxiyo aada loo- aada loogu baahan yahay waayahay ee, gabagabadii ee dr boodaaye een, waalidiinta soomaalida qaarkood ma aaminsana een, kuliyadaha caafimaadka ee hadda ka hanaqaaday waddanka Ee, waxa qaarkood ay door bidaan dibadda marka bal arrimahaasi maxaad ka dhihi lahayd ee, si loo dhiso kalsoonida waalidiinta ahey waa fur fursad fiican waaye aan usoo jeedinayo waalidka mataqaana ee wadanka soomaaliya ku nool waan ognahay mataqaana ardada eh, ilmaha markay saxa iskuul ka soo baxaan waxbarasho inay u baahan yihiin waxbarasho tayo lehna inay u baahan yihiin ilmaha intay badda aadi lahaayeen ama intay mataqaanaa ciidan iyo hub iyo qori iyo qaadan lahaayeen wax dhici lahaayeen wax dili lahaayeen waxaa fiican ardadii ilmihii in lagu barbaariyo dhinaca waxbarashada lagu barbaariyo qoriga iyo fikradda xunaad qabtid dhaaf la yidhaahdo ee qalinkan iyo buuggan qaado wadankii wax waa lagu baran karaa jaamacado tayo lahaa jiro waalidkii ha aaminaano in jaamacad tayo leh wadankii inuu jiro meel kastaba ha ahaatee jaamacadaha soomaaliya ma xuma boqolkiiba boqol waa wada xun yihin lama dhigi karo laga yaabaa hal iyo laba jaamacadood oo xoogaa wiig iska ama tababarkeeda aada u fiicnayn inay dhici karto waa jiraa laakiin waxaan aaminsanahay boqolkiiba toddobaatan jaamacadaha xamar ku yaallo inay fiican yihiin tayadooda aada u fiican tahay oo arda fiican lasoo saari karo marka waalidka ha aaminaano in wadankii wax lagu qaban karo wax lagu baran karo midda kale waxaan ogaanay waaye aragnimo xataa ardada markay qurbaha aadaan wadan ajnabi ay aadaan dhibaatay kala kulmaayeen ko xagga luqaday dhibaato kala kulmaayeen labo waxay kala kulmaayeen maxaa la dhahaa dhibaato oo ah mustamacii inay la qabsadaan istalaadka in la qabsadaan bukaankii isbitaalka jooga inuu la qabsado oo midabta koor iyo wax ninkan muxuu ahaa iyo daktarkan muxuu ahaa aan si fiican loo aaminin ayaa dhici kar markay qurbaha joogaan laakiin gudaha markuu joogo aada iyo aad ayaa loo aaminaya walaalkiisoo la joogaa luqadiio kula hadlaaya bukaankiio si fiican u qaabili karaa marka iyo tababarka xataa nafirkooda inta ayuu aada uga qaadan karaa tababarka oo gudaha uku qaadan karo iyo tababarka dibadda lagu qaadan karo waxaa fiican tababarka gudaha lagu qaadan karo aan aaminsanaanay marka waalidka saasaa u aaminaana aada iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa hormuudka kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda muqdisho ee magaalada muqdisho doctor maxamed xuseen cali boodaaye oo marti igu ahaa barnaamijka hibada iyo hal abuurka dhegaystayaal tan iyo inta aan barnaamijkan mid la mid ahaan dib dambe hawada ugu kulmi doonno waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay nuur xasan nuur oo barnaamijkaasi inala socodsiinayey mar kale ayaadan leeyahay dhammaantiinba duhur wacano wanaagsan aan weli dhegeystayaal idinku celiya mar kale nuur xasan nuur iyo weliba wararkii ugu dambeeyey ee dhanka ciyaaraha
mahadsaned cabdixakiim haddii aan ku horeyno dhinacaas iyo jarmalka waxaa shalay lasoo gebagabeeyey horyaalka dalka jarmalka ee bundesliga waxaana ku guuleysatay kooxda bayan munikh oo markeydii toddobaad oo xidhiir ah hanatay horyaalka bundesliga kadib markii ay ciyaarteedii ugu dambeysay shan gool iyo gool ku garaacday kooxda eintacht frankfurt bayan waxay laba dhibcood ay uga qaaday horyaalka kooxda kusoo xigtay ee brushia dortmund oo iyaduna laba iyo eber shalay uga badisay kooxda brushia monchen gladbach kooxda bayan oo ka dhisan gobolka bavaria ayaa sidoo kale afar iyo labaatanka bishan qaadi karta koobka german cap oo ay ciyaarta kama dambaysta ah la dheeli doonto kooxda arbi libsig guusheedii shalay bayan waxay noqotay kooxdii ugu horreysay oo toddoba xilli ciyaareed oo xiriir ah ku guulaysatay horyaalka jarmalka iyada ayaana ah kooxda ugu hanashada badan guud ahaan horyaalka jarmalka oo ay qaaday sagaal iyo labaatan jeer taageerayaasha bayan ayaa ciyaartii shalay ku sugootiyey laba laacib oo kooxda ku weyn kuwaas oo kale ah frank ribri iyo arian roben oo ka tegaya kooxdani laacibintan ayaa laba gool ayaa mingool kala dhaliyay ciyaartoodii ugu dambeysay taageerayaasha ayaana sagootiyey iyo weliba ciyaartooyda labadaasi laacib dhinaca ingiriiska haddii aan fiirino kooxda manchester city ayaa waxa ay ku guulaysatay shalay koobka f a kaabka ingiriiska waxaana uu ahaa koobkii saddexaad oo ay xilli ciyaareedkan ku guulaysanayso waxay dhowaan ay ku guulaysatay horyaalka premier leaga horeyna waxay ugu qaaday koobka la yidhaahdo carabao cab sidaas daraaddeed waxay noqotay kooxdii ugu horreysay ee taariikhda ciyaaraha ingiriiska oo saddexdaasi koob hal xilli ciyaareed isku qaada ciyaartii shalay finaalka ahayd koobka efe kaabka waxay la dheeshay naadiga watford waxaana ay ku garaacday lix gool iyo eber min laba gool waxaa kala qaybsaday raxiim sterlin iyo ciyaaryahan gabriel jesus guul goolal intaasi la eg lagu qaado koobka f a kaabka waxaa ugu dambeysay sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo saddexdii ugu dambeyntiina ciyaaro ka tirsan horyaalka talyaaniga ayaa dhacay shalay horyaalka talyaanigana hal isbuuc oo keliya ayaa ka harsan in lasoo xiro oo lasoo gebagabeeyo ciyaarihii shala dhacay udanees saddex iyo labo ayay kaga badisay sbal genoa iyo calary hal iyo hal ayay ku kala baxeen roma ayaase ka badan weyday sasuwolo oo hadda halis ugu jirta inay seegto kaalinta afraad oo ay tartan ugu jirtay barbaro goola la-aan ah ayayna ku kala baxeen milan oo ay isku dhibco ahaayeen ayaa ka faa'iidaysan karta oo dhaafi karta haddii ay galabta ka badiso kooxda frosinone ciyaaraha kale ee isha lagu hayo waxaa ka mid ah tancaawa dhex mari doonta napoli iyo inter juventusna waxa ay martigelin doontaa atalanta dhegeystayaal wararkii iyo ciyaaraha waa naga inta
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay nuur xasan nuur aynala socodsiinaya wararka ugu dambeeyey ee dhanka ciyaaraha hata dheggebagabada idaacadda duhurnimooynu kasii dhownahay dhegaystayaale aynu ku wada nasanno codka fanaanada faadimo qaasim hilowle iyo weliba mid ka mid a qasiidooyinkii bisha
rabadaan warwarka adduunka lagu waari maaye wacdiga adkeeya warwarka adduunka lagu waari maaye wacdiga adkeeya
qasiidadaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenii duhurnimo waxa oo idinla socodsiiyeen cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah nuur xasan nuur iyo bashiir abiikar cabdulaahi oo dhinaca soo saarista inoo joogay tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafeynaa nabadgelyo
waafiku ahaade waa ayaamal khayro waa ayaamal khayro waxtarka islaamku waafiku ahaade wararka adduunka wadbaa ka dambeeye wacdiga adkeeya wararka adduunka wadbaa ka dambeeye wacdiga adkeeya waajibka ilaahay waajibka ilaahay waqtiyada salaada waysadeeda qaata waajibka ilaahay waajibka ilaahay waqtiyada salaada waysadeeda